halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa waa salaasa bisha maarjna waa labayo labaatan sannadka labada kun iyo lixyo tobanka idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan
qodobada aan idaacaddeenna subaxnimo idinku hayno waxaa ka mid a puntland oo xabsiga magaalada garowe u gudbisay dhallinyaro maxaabiis al-shabaab ah oo ay sheegtay inay ku soo qabatay dagaalkii ka dhacay togga suuj ee gobolka nugaal waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha maraykanka barack obama iyo madaxweynaha kuuba raa'uul castoro oo hafaana ka sheegay in uu jiro horumar ay kuuba samaynayso iyadoo sidoo kalena ay qireen in uu jiro kala duwanaansho la xidhiidha arrimaha xuquuqda aadanaha to have some very serious differences, including on democracy and human rights.
Nos oponemos los derechos humanos. Su eliminación waxaan kaloo idiin haynaa musharaxiinta madaxtinimada maraykanka ah oo magaaladan washington ka ballanqaaday in ay difaaci doonaan dowladda iyo dadka reer israa'iil shirkadda telefoonnada ee apple oo telefoon cusub oo kuwii hore ka jaban soo saaraysa iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese ee warkii caalamka afar nin oo hubaysan ayaa weerar ku qaaday hoteel xarun ahaan ay u isticmaalaan ciidamada milatariga midowda yurub ee ku sugan magaalada bamako ee caasimadda dalka maali ilaalada hoteelkaasi oo ah mid casri ah ayaa dilay raggii weerarkaasi soo qaaday mid ka mid ah xilli ay rasaas isweydaarsanayeen howlgalka midowda yurub oo warbixin ay soo saareen soo dhigay tuwiirarka ayaa sheegay in aanay jirin cid ku dhaawacantay intii ay rabshaduhu socdeen ciidamaduna ay sugeen ammaanka goobta ma jirto cid durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ay ku soo beegmay afar bilood uun kadib markii koox ka tirsan maleeshiyada alqaacida ee maqrib ee magacooda loo soo gaabiyo aqib ay weerar ku qaadeen hoteelka radison blue oo ku yaala caasimadda dalkaasi maali halkaasi oo ay ku dhinteen labaatan qof dowladda maraykanka ayaa sheegtay iyadoo aan wax gacana ka helin shirkadda apple ay heshay hab kale oo ay ku furi karto taleefanka iphone-ka ee ah taleefankii uu isticmaali jiray ninkii geystay weerarkii argagixiso ee bishii disembar ka dhacay magaalada san bernardino ee gobolka california wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa sheegtay in shirkad saddexaad ay toddobaadkan dowladda la soo xiriirtay iyadoo tustay hay-adda f b i hab ay macquul tahay in lagu furo taleefankaasi qareenada wasaaradda cadaaladda ayaa xalay goor dambe codsaday in dhegaysi maanta ka dhici lahaa maxkamad ku taalla california la joojiyo si wakhti loogu helo tijaabinta habkan cusub madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniintii shalayto soo dhoweeyey xidhiirka dib loo cusbooneysiiyey maraykanka iyo kuuba iyadoo ay muuqato in uu jiro kala duwanaansho xooglo labada dhinac ka dhex jira gaar ahaana marka la eego ilaalinta xuquuqda aadanaha obama ayaa sheegay in labada wadan ay horumar muujiyeen dhinacyada ganacsiga islamarkaana si xooga loo sii horumarin doono xidhiirkaasi castaro ayaa isaguna sheegay in labada wadan ay gaari karaan xidhiir ka wanaagsan kan haata haddii uu maraykanku ka qaado cunaqabataynta shan iyo kontonka sano ku dhowaadka ay ka saareen dhinaca dhaqaalaha islamarkaana dib loogu celiyo go-aankuhaynta xabsiga guantanamo bay madaxweyne barack obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee maraykana ee ku dhowaad sagaashan sannadood socdaal ku taga dalka kuuba
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta hawada idinka leenahay aan ku bilownay maamulka puntland ayaa xalay xabsiga magaalada garowe u gudbiyey dhallinyaro maxaabiisa oo al-shabaab ah oo maamulku uu sheegay inuu ku soo qabtay dagaalkii ka dhacay togga suuj aan idhaahdee ee gobolka nugaal war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka ayaa lagu sheegay in maxaabiistan ay tiradoodu dhan tahay shan iyo soddon dhallinyaro ah oo afar ka mid a ay dhaawac yihiin maamulka ayaa warbaahinta usoo bandhigay maxaabiistan iyo weliba meydaduu maamulku sheegay inay ahaayeen maleeshiyadii al-shabaab ee lagu dilay dagaalkii ka dhacay xaddii togga suuj ee deegaanka garmaal ee gobolka nugaal maxaabiistan ayaa ah dhallinyaro da-yar oo uu maamulku sheegay inay dadoodu ay u badan tahay ama da-doodu ay gaarayso qaarkood saddex iyo toban ilaa toddobiyo toban sano jir maamulka puntland ayaa shalay ku dhawaaqay inuu soo afjaray dagaalkii ay la galeen maleeshiyada al-shabaab ee puntland xeebaheeda ka soo degay gaar ahaan dhinaca nugaal halkaasina ay ku dileen koob iyo toddobaatan ka tirsan al-shabaab muxiidiin axmed muuse oo ah jenaraal ka tirsan ciidamada puntland ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalkii toga suuj uu soo afjarmay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin howlgalkaasi waa soo gabagaboobay cadowga lixdan iyo shan inta hadda la tiriyey iyo lix hore oo suud ku dhimatay ayaa ka dhintay dhaawaca iyo inta la hayo maca dhaawacna soddon iyo kow weeye soddon iyo kow nolol lagu hayo oo dhowr nin oo dhaawaca ku jirto alxamdulilah annaga khasaarahayaga saddex askari baa naga dhintay ilaahay haw naxariisto Eh, saddex kalena way naga dhaawacanta dhibaato kale howlgalkiina waa soo gabagaboobay Eh, insha allahu meelihii kale oo hadda eh, puntland ay ku- wax ku- ba- kii kalena xaggaasna waa gabagabo meel alla meeshii wax laga sheego iyo meeshii baana hadda loo howlgelayaa
madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo isna shalay ku noqday magaalada garowe ayaa ku celiyey in puntland ay isku filan tahay oo ay iska caabin karto al-shabaab balse wuxuu sheegay in puntland ay u baahan tahay inay dhinaceeda ka hesho dhaqaalaha lagu bixinayo amniga soomaaliya ee ay ku jiraan dagaalka ka dhanka al-shabaab puntland eh, waxaan u sheegaynaa in ay eh, tahay mid eh, meel ka soo wada jeedo kuna filan tahay inay iska difaacdo shabaab iyo shardo- shar- sharwadayaal kale inay dalkeeda ka difaacdaan en, eh, iyaga oon u baahnayn en, eh, cid kale iyo ciidan shisheeye inay ciidooda difaacdaan waa ku filan yihiin waana ay muujiyeen inay ku filan yihiin Eh, waxaan rabnaa sidoo kale marka inaan u sheegno beesha caalamka inay puntland xaq u leedahay wixii soomaaliya loogu talagalay oo ahaa dhaqaalaha badan ee ku baxaya lagu bixinayo magaca soomaaliya lagu bixinayo eh, nabadgelyada iyo xasiloonida soomaaliya inay puntland xaq u leedahay inay qeybteeda hesho Eh, waana ognahay oo ma hesho dagaalkana puntland eh, kelibay mar walba ku ahayd ama kii hore u socday oo aanu galgala iyo meelo kaloo badan aanu kula dagaalamay cadow ha noqotee ama kii hadda eh, dagaalku ka dhacay ha noqote
si kastaba ha noqotee meydadka ay puntland soo bandhigtay iyo weliba maxaabiista ay soo qabatay ayaa dhabarjab ku noqonaya maleeshiyada al-shabaab ee puntland soo galay oo tiradoodan si rasmiya loo ogeyn waxaana puntland ay wacad ku martay inay soo afjari doonto maleeshiyada al-shabaab ee iyagu imika ku sugan dhinaca garcad ee gobolka mudug mahadsaned cabdicasiisow haddaba boqolaal ka mida dhegaystayaasha v o a ayaa bogga v o e da waxay noogu soo direen fikradahooda ku aadan maxaabiistaasi dhallinyarada ah ee puntland ay soo qabatay waxaana laga yeelayo ayay fikirkooga kasoo dhiibteen Eh, waa sidaad sheegtay en, sahre ay dadkaasi waxaa ka mid ah fikradahooda kusoo noogu soo gudbiyey dhinaca facebook aan ku leenahay cabdi macalin maxamuud oo jooga norway wuxuuna leeyahay waxaan si naxariis looga codsan lahaa dowladda gacanta ku haysa ee puntland maxaabiistan inay si shuruud la-aan ah kusii dayso una samayso dhaqan celin sababtoo ah xukunku ma qabto ciyaalkan yaryar fikirkaasi kasoo horjeeda waxaa isaguna soo gudbiyey maxamed siciid sardheeye muu sheegin meesha uu joogo waxaanuu yidhi caruurtu sharciga kama weyna wixii sharci ahna waa inay maraan kadibna xaqooda iyo da-dooda layswaafajiyo oo dembigoodu inta uu leegyahay la marsiiyo waxaanan haddii la awoodo aan puntland odhan lahaa cilmi diiniya iyo mid maadiyaba caruurtaasi ha la siiyo hana la kafaalo qaado wixii ku bixi lahaa sawde xasan oo iyaduna joogta u k waxay tiri waxaan aaminsanahay caruurtan inaanay caqli iyo aqoon midna eh, ku soo raacin oo ay yihiin caruur eh, rag waaweyn ay soo khaldeen hubna usoo dhiibeen u soo dhiibeen sidaa darteed waxaan leeyahay caruurtan puntland qabatay ha u sameeyaan dhaqan celin halkaasi ayaa dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a washington mar walbana fikradihiina waanu soo dhoweynaynaa
waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay madaxweynaha maraykanka barack obama iyo dhigiisa kuuba ra'uul castro ayaa sheegay inuu jiro horumar ay kuuba samaynayso balse waxay sidoo kale qireen inuu jiro kala duwanaansho u dhexeeya labada dhinac oo ku aadan arrimaha xuquuqda aadanaha labada hogaamiye ayaa hafaano ku qabtay shir wadajira oo ay saxaafadda kula hadleen waxaana castro uu dalbaday in la qaado cunaqabataynta dhaqaale ee saaran kuuba sahar ciidle oo stuudiyaha ay ugu helisa ayaa warbixintan inoo haysa madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa cadaadis ku saaray kuuba inay horumar ka samayso heerka ay ka joogaan ilaalinta xuquuqda aadanaha waxaanu master obama hadalkaasi ku tuuray isaga oo ku sugan booqashadiisa taariikhiga ah ee uu ku joogay kuuba isniintii shalay iyadoo madaxweynaha kuuba raa'uul castaro uu dhankiisa ku dhaleeceeyey maraykanka siyaasad laba wajiilanimo ah We continue, as President Castro indicated, to have some very serious differences, including on democracy.
waannu sii wadaynaa sida uu madaxweyne kastar tilmaamay inaannu lahaanno kala duwanaansho ku aadan dhinacyada dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha kala duwanaansho ayaa ka muuqday shirkii jaraa'id ee isniintii shalay ay mas-uuliyiintu ku qabteen magaalada havana raa'uul castro ayaa maraykanka ku tilmaamay laba wajiile Nos oponemos We oppose the political manipulation and double waannu ka soo standards horjeednaa siyaasadda khalkhalka ku salaysan iyo laba wajiilannimada ku aadan dhinaca xuquuqda aadanaha madaxweyne obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykan ah ee ku dhowaad sagaashan sannadood socdaal ku taga dalka cuba waxaa jiray cadaadis kaga imanayay mucaaradka gudaha oo culays ku saarayay in dowladdu uu hogaaminaya raa'uul castro ay ogolaato inay wax ka beddel ku samayso siyaasadda iyo dhaqaalahooda castro ayaa dhinaciisa u muuqanayay mararka qaar inaanu ku faraxsanayn waxaanu muujinayay cadho mararka qaar uu jawaabo ka bixinayay su'aalaha ay warbaahintu weydiinaysay madaxweyne obama ayaa sheegay in labada wadan ay horumar ka muujiyeen dhinaca ganacsiga iyo inay si firfircoon uga wada xaajoonayaan sidii loo kordhin lahaa fursadaha castro ayaa isaguna sheegay in labada dal ay gaadhi karaan xidhiidh aad u wanaagsan haddii maraykanku ay ka qaadaan cunaqabataynta ganacsiga ee afar iyo konton jirsatay ee ay saareen jasiiradda cuba islamarkaana dib loogu soo celiyo maamulka xabsiga guantanamo bay ee ku yaala cuba su eliminación Its elimination will be essential for normalizing bilateral relations.
masaxaadda ama tirtiridda cunaqabataintani waxay lama huraan u noqonaysaa caadiyeynta xidhiidhka labada dal madaxweyne obama ayaa ku booriyey kongareska inay ka qaadaan cunaqabataynta dhaqaale ee kuuba saaran laakiin waxaa gaashaanka ku dhuftay hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga haatanna wuxuu dimuqraadiga iyo jamhuurigaba ka soo xushay saraakiil ku wehelinaysa socdaalka uu ku tegey kuuba waxaanu rajaynayaa in kongaresku ay tallaabo qaadi doonaan wixii ka dambeeya doorashada sideedda bisha noofembar ee sanadkan muddo tobaneeyo sano ah safarkan madaxweyne obama wuxuu ahaa waxaan xataa laga fikiraynin waxaa suuragal noqotay kadib markii labadii kun iyo afar iyo tobankii heshiis qarsoodiye uu dhex maray labada wadan ee dagaalka qabowgi uu ka dhexeeyey oo lagu heshiiyey in xaaladda ay caadi ku soo noqoto warbixintaasi waxayna la socodsiinaysay sahra ciidla nuur
subax wanaagsan dhegaystayaal v o a washington ayaad naga dhegaysanaysaan magaaladan washington d c madaxda maraykanka iyo musharaxiinta u tartamaya mush- madaxtinimada ee kasoo jeeda labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa wacad ku maray inay barbar taagan yihiin islamarkaana ay ilaalin doonaan amniga israa'iil iyaga oo sheegay in xidhiidhka ka dhexeeya labada dhinac uu yahay mid aan la jabin karin xubnahan ayaa hadalladan ka sheegay kulan muhiima oo magaaladan uu ku lahaa ururka ibac oo ah ururka ugu weynaa u ololeeya qadiyadda israa'iil warbixintan waxaa inoo haya cabdicasiis xuseen cusmaan afar musharax oo ka mid a musharaxiinta ku loolamaya madaxtinimada maraykanka iyo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa shalay iyo xalayba ka qayb galay kulan ballaadhan oo uu lahaa ururka ibag oo ah ururka ugu weyn yuhuudda caalamka ee u ololeeya israa'iil musharaxiintan ayaa taageero ay ka helaan ururka ibag ay u tahay mid muhiima sidaasi darteedna waxay kulankaasi ku soo bandhigeen siyaasadooda ku aadan israa'iil iyo sida ay u taageersan yihiin israa'iil hillary clinton oo iyadu ah musharaxa hoggaanka u haysa dhinaca dimuqraadiga ayaa kulankaasi ka sheegtay in haddii la doorto oo ay noqoto madaxweynaha dalkan ay ka go'an tahay inay si weyn ugu doodo ama ugu ololeyso dowladda yuhuudda waxayna cambaaraysay hadal dhowaan ka soo baxay musharaxa donald trump oo uu ku sheegay inuu dhexdhexaad ka noqon doono heshiis nabadeed oo dhex mara israa'iil iyo falastiiniyiinta Not a president who says he's neutral on Monday, pro Israel on Tuesday, and who knows what on Wednesday because everything's negotiable. Well, my friends,
maraykanku uma baahna madaxweyne yidhaahda dhexdhexaad ayaan ahay maalinta isniinta salaasada israa'iil ayaan la jiraa yaa og wuxuu noqon doono maalinta arbacada waayo wax kasta wuu ka gorgortamayaa saaxiibayaal amniga israa'iil waa mid aan laga gorgortami karin maraykankuna marka ay timaaddo amniga israa'iil weligii dhexdhexaad kama noqonayo kulanka ururka aibag ee sanadkan waxaa hareeyey hadalkaasi musharaxa bilyaneerka ah ee donald trump ee ahaa inuu dhexdhexaad ka noqonayo arrimaha israa'iil iyo falastiin laakiin khudbadda uu ka jeediyey donald trump kulanka wuxuu ammaanay israa'iil oo uu ku sheegay in ay tahay waddanka keliya ee dimuqraadi ah ee ka jira bariga dhexe oo donald trump wuxuu cambaareeyey heshiiska nukliyerka ee iiraan lala galay oo uu ku tilmaamay mid halisa wuxuuna wacad ku maray in haddii uu xilka madaxtinimada maraykanka qabto uu ka takhallusi doono My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran.
ahmiyadeyda koowaad waxay noqonaysaa buu yidhi in aan burburiyo heshiiska masiibada ah ee iiraan lala galay donald trump wuxuu la hadlay falastiiniyiinta oo u sheegay in xiriirka maraykanka iyo israa'iil uu yahay mid aan jabi karin
The Palestinians must come to the table knowing that the bond between the United States and Israel is absolutely falastiiniyiintu waa in ay totally miiska unbreakable.
wadahadallada dib ugu soo noqdaan iyagoo og in xiriirka labada dal waa maraykanka iyo israa'iil uu yahay mid aan jabi karin waa inay miiska ku soo noqdaan iyagoo diyaar u ah inay joojiyaan argagaxa ka dhanka ah israa'iil ee maalin kasta la samaynayo labada musharax ee ted cruz iyo john kaysig oo iyaguna kulanka aibeg ay ku lahaayeen magaaladan washington hadallo ka soo jeediyey ayaa waxay halkaasi ka muujiyeen sida ay u barbar istaagi doonaan haddii xilka madaxtinimada ay ku guulaystaan dowladda iyo dadka reer israa'iil dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka maraykanka joe biden oo isaguna shalay ka hadlay kulankaasi ayaa isagu sheegay in aanu jirin rabitaan siyaasadeed oo ku aadan wadaxaajoodka nabadeed ee u dhexeeya israa'il iyo falastiin In my view, after doing this for over 42 years, there is no political will among Israelis or Palestinians to move forward at this moment with Syria.
aragtidayda kadib markii aan arrintan ku soo jiray muddo ka badan afartan sannadood ma jirto rabitaan siyaasadeed oo israa'iil dhexdooda ah ama falastiiniyiinta oo xilligan hore loogu sii ambaqaadayo wadaxaajoodyo dhab ah waayo habka keliya ee aan u malaynayo in lagu hubinayo amniga mustaqbalka israa'iil sida dowlad yuhuuda oo dimuqraadi ah wuxuu yahay xalka laba dowladood oo israa'iil iyo falastiin ay kala yeeshaan kulanka ururka ibak ee u ololeeya israa'iil ee magaaladan washington ka soconayay waxaa ka maqnaa musharaxa bernie sanders oo isagu u ah musharaxa keliya ee yuhuuda ee guulo ka gaaray taariikhda maraykanka musharaxan oo dhaliilo israa'iil ayaa kulanka uga maqnaa sida uu sheegay inuu wakhti u waayey isagoo ku guda jira ololihiisa dhinaca doorashada balse waxa uu khudbada ugu talagalay kulanka uu ka jeediyey magaalada salt lake city ee ku taalla gobolka utah ee galbeedka maraykanka
mahadsaned cabdicasiis xuseen cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington kumanaan tahriibayaalah ayaa weli qorsheynaya inay gaadhaan dalka griiga iyaga oo ka gudbaya badda u dhexaysa griig iyo turkiga ciidamada booliska turkiga ayaa isku dayaya in ay dadkan ka hor istaagaan inay u gudbaan dhinaca griiga sida uu dhigayo heshiiska midowda yurub iyo turkiga ay kala saxeexdeen tahriibayaasha gaadhay jasiiradda lesbos ayaa waxaa la sheegaya inay ka mid ahaayeen soomaali kuwaasoo doonayo inay u gudbaan dalalka midowda yurub wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray
tahriibayaashan ayaa badankooda doonaya in ay galaan dalalka ku yaalla waqooyiga yurub iyagoo aan kala jeclayn heshiiskii siddeed iyo tobankii bishan dhex maray dalka turkiga iyo midowda reer yurub kaas oo dhigaya in dadka ka baxaya dalka turkiga ee gaaraya griiga dib loogu soo celiyo dalka turkiga cabdiyare muuse waxa uu ka mid yahay tahriibayaal soomaali ah oo gaaraya lix iyo toban qof oo ku sugan jasiiradda lesvos wax yar uun ka hor inta aan qalinka lagu duugin heshiiska dhex mara midowda yurub iyo turkiga ayaanu gaaray dalkaas wariyaha v o eda ee london henry ridgwell oo ku sugan jasiiraddaasi ayuu u warramay waxaan ka imid eh, south africa waxaan soo qaatay fiisa iiraan iiraanaa soo maray kadibna waxaan imid iiraan iiraan waa ka soo lugeeyey waxaan soo gaaray eh, turki magaalada istanbul kadib istanbul waan ka soo baxay baddaan soo maray waxaana soo gaaray jasiiradda eh, griiga haatan waxaan joogaa griiga eh, waxaan jeclahay wiiga dambe in aan tago em, eh, caasimadda atenis ee griiga wallaahi aad ayay u dhib badan tahay cabsi badan iyo walwal badana eh, dadka soomaalida iyo ama qaxootiga eh, refujiiga afghanistan bakistan siriyaan qof walba oo qaxootiga oo meeshaan soo gaaray dhibaataiyo problem inuu dareemayaa in dib loogu celiyo turkiga cabdiyare ayaa waxaa kaloo uu ka sheekaynaya dhibaatada uu kala kulmay tahriibkan intii uu ku guda jiray lix saacood aa badda ku soo socday Eh, mararka qaarkood waxaa dhacdo in eh, turkish eh, shib in uu ku qabto markabka turkiga oo dib kuu celiyo haddii aad ka soo gudubto biyaha turkiga oo aad soo gaarto eh, biyaha griiga eh, waxaad la kulmaysaa markab griigyaan ah eurubian union badbaadinta dadka kuwaasa ku soo badbaadinaya waxayna ku keenayaan jasiiradda meeshaasaa lagaa rajisgaraynaa meeshaasaana warqado iyo wax lagaa siinaa cabdiyare ayaa ku sigtay in dib loogu celiyo dalka soomaaliya waxaase uu sheegtay inuu yahay eritareyaan sidaas ayuuna aaminsan yahay inuu ku soo gaaray jasiiraddan oo uu doonayo inuu uga sii gudbo magaalada caasimadda ee athens waddada annagoo soconna oo bas aan saaran aan ko iyo labaatan qofood aan nahay afarna ee carab ajaanib ee tahay lix iyo toban kalena ee soomaali ee tahay ayaa waxaan ku dhacnay roboloog waxaana qabtay ciidamada booliiska ee turkishka waxayna noo nageeyeen xarun boolisteeshin wareysi iyo waxbay naga yeeshteen wayna rajisgareeyeen kadibna wayna xabsiga noo taxaabeen afar cisho kadib waxay sameeyeen qof waxay noo waceen turjubaan ah qofkiyaana weydiiyey in waxa aan nahay waxaana sheegan in aanan eletrian eletrian in aanan noola rajisgareeyey qofkii sheegtay soomaali inuu yahay safaaradda soomaalida la geynaa waa la wareysanaa kadibna waxaa loo celinaa soomaali sidaas darteed waxaan sheeganaa eletrian eletrian in aanan nagula rajisgareeyey waxaanan nala siiyey warqado ah inaan eletriyaan nahay oo toban iyo shan maalin aan ugu baxeen waddanka markii saddexaad warqaddaas anigoo haysto oo saddex maalina istanbuul joogay kadib istanbuulaa ka soo baxay ilaahay waddadu wuu naga badbaadiyey bas weynaa nala soo saaray waxaana imaanay badda badda waxaa nagala soo saaray doon yaroo la aariyeynaayo baddiyaa soo galnay markabka turkiga wuuna qaban tegey biyaha gariigaan soo gaarnay tan iyo markii uu dhacay heshiiska ay gaadheen dalka turkiga iyo midowda yurub waxaa jasiiradaha ku yaala gariiga soo gaaraya kumanaan kun oo qof booliiska dalkaasi ayaa sheegay inay adag tahay xilligan dhaqangelinta heshiiska iyo in laga hortago qulqulka muhaajiriinta ku mintidaya in ay gaadhaan dalka gariiga si ay uga sii gudbaan oo ay u gaadhaan dalalka kale ee ku yaala waqooyiga qaaradda yurub ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
waa hagaag laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan shirkadda taleefanada samaysa ee apple ayaa soo bandhigtay shalay tole taleefon iphone ah oo cusub oo noociisa oo raqiis ah oo ay ugu tala gashay suuqyada heerkoodu dhexeeyo ee qaaradda eeshiya taleefonkan yar ayay u bixisay iphone s e waana aalad qiimaheedu ka jaban yahay kuwii hore waxaana shirkadda apple ay doonaysaa inay ku fido oo ay soo jiidato macaamiil cusub gaar ahaan suuqyada shiinaha tim cook waa maamulaha guud ee apple iPhone is the most loved smartphone in the world. And today we're welcoming a new member to the iPhone family. And to tell you all about it, I...
tim waxa uu sheegay in taleefanka iphone-ku yahay taleefanada casriga ee dunida loogu jecel yahay maantana waxaa qoyskeenna ku soo biirayuu yidhi aalad cusub iphone-ka s e cabir ahaan waa afar inji oo u dhiganta toban dhibic lix iyo toban sentimitir qiim ahaanna wuxuu ka bilaabanayaa afar boqol oo dollar ama saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan dollar abal ayaa doonaysa inay taleefonkan iphone-ka yar ay soo bandhigtay kula tartanto suuqyada shirkadaha kale ee ay loolan kula jirta iyagu iibiya taleefanada kale yaryar ee ku shaqeeya habka androidka la yidhaahdo ee google apple waxay kaloo soo bandhigtay ibad pro cusub iyo xadhigyada cusub oo lagu xidhanayo saacadda apple samaysa ee iwatch la ydhaaho oo qiimahana ay dhintay iyo weliba aalado kale saare waxaan umalaynaya inaad soo iibsan doontid cabdicasiisow waa sidaas siaad sheegtee bal waxaynu eegi qiimaha aad sheegtee jaban inay xaaladda kusii socoto mascade ayaa isaguna haatan khadka telefoonka si toosa ugu jiraa ciyaarihii buu la diyaar yahay waxaan umalanaya isaguna malaa saacadaasaaba xidhan yahay maxamuud mascade haddii aad maqlayso wararkii dhinaca ciyaaraha ugu waaweynaa
zaal aad baad umahadsan tahay adigii cabdicasiis baan idinku ogahay iphone anigu qolada android baan ka tirsanahay laakiin dhinaca ciyaaraha maanta kubadda cagta kama sheekaynayo oo waxaa meel xiisa la maraya ciyaaraha kubadda koleyga ee dalkan maraykanka n b a da loo yaqaano kulamo adagu habeenkii xalay aa laiskaga hor yimid haddii aan guud mar kooban ku sameeyo ee zahray kooxda san antonio spars ayaa waxay la kulmaysay kooxda charles honasis ciyaartan ay mar ku hogaaminaysay san antonio labaatan iyo saddex dhibcood hase ahaatee waa laga daba keenay oo sagaashan iyo kow iyo siddeetan iyo sideed ayaa laga buriyay ciyaaryahanka labron james u ciyaarada kooxda ee cleveland cavalersna waxa uu dardaray habeenkii xalay ahaa uu guuldaro laba loogaana dusha u saaray kooxda denver negatis oo waxay kaga badiyeen boqol labaatan iyo afar halka denver ay la timid sagaashan iyo kow dhibic kulanka kale ee xiisaha leh ee habeenkii xalay ahaa dhaca waxa weeye mid magaalada minneapolis gobolka minnesota ku dhex maray kooxaha golden warriors iyadoo kooxda koobka difaacanaysa iyo kooxda kale reer minnesota ee timberwolves ciyaartan ayaa dabcan ka dhacaysa garoonka target center ee magaalada minneapolis bartamaheeda ku yaala waxayna kooxda golden state kasoo kabanaysay guuldaro kasoo gaartay kulankii kan ka horreeyey oo san antonio ay kasoo badisay ciyaartan qaybtii ugu dambeysay markii lasoo gaaray oo isu dhadhowdahay waxaa si dirqi ah ku baxsatay oo guushu ay ku raacday kooxda golden warriors oo boqol iyo sagaal iyo boqol iyo afar kaga badisay kooxda timberwolves oo habeenkii xalay ahaa qarka u kortayba inay guul ka keento kulankaasi kulan kale oo isna xiisaha lahaa ee habeenkii xalay ahaa dhex maray kooxaha milwaukee bucks iyo weliba detroit pistonsna waxa uu ahaa mid isaguna xiisahasha leh oo hal dhibic oo keliya ayaa lagu kala badiyey sagaashan iyo laba dhibcood kooxda pistons ayaa la timid halka kooxda milwaukee bucksna ay keensatay koob iyo sagaashan dhibic dhinaca bariga kooxaha ugu sarreeya waxa weeye kooxda cleveland cavaliers oo iyadu haatan usoo baxday ciyaaraha playoffta amaba isreereebka konton dhibcood ayay leedahay walow kulamo dooru ay dhiman yihiin halka kooxda golden state warriorsna ay lixdan iyo saddex dhibcood ku hogaaminayso dhinaca galbeedka koobkan ayagaa difaacanaysa dad fara badanna waxay leeyihiin zahray kooxdan ayaaba sanadkan looga cabsi qabaa mar kale
waa hagaag waa qolooyinkii xooga waaweynaa garbaha isku riixayay iyo ciyaaro boqol boqol dhibcood la kala badiyey waxaan weydiin lahaa weliba mascadde kooxdii minnesota maxaa tiri waxay qarka u saarnayd inay guulaysatay lakiin markii dambe waa waa laga adkaaday sooma
weliba dee kooxdan golden state warriors waxay ka timid guuldaro ba-an oo kusoo dhacday marka reer minnesota caaw waxay islahaayeen guul baa qarka idii saar laakiin nasabdaro ma dhicin oo wiilashin saddexda dhibcood ayay habaar ku qabaan cabdicasiiso oo meel kastoo ay kasoo joogtaan kolayga lama gafaan waa hagaag waad mahadsan tahay aad baad umahadsantahay saaxiibkeen mascadde khadka minnesota ku jiray saaray daqiiqadaha inoo dhiman haye dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa bal saddexdeennu waa aynu ku wada nasanay iyo dhammaan dadka daafaha dunida ee naga dhagaysanaya waxaan u yeedhi lahaa fanaanada aamina afrig iyo mid ka mid a heesaheeda gaar ahaan heesta la yidhaahdo hami miyaan hamiya dharaartii miya walwala habeenkii miyan miyan miyan miyan miyan gam ayaa hurdada miyan hamiya dharaartii miya walwala habeenkii miyangam ayaa hurdada hadalkiyo sheekadaadiyo jeclayse haasaa wahaago halkaad adigu joogtidumay oguu hibataa naftaydu yee hadalkiyo sheekadaadiyo jeclayse haasaa wahaago halkaad adigu joogtidumay oguu hibataa naftaydu yee guud ahaan idaacaddii subaxnimo dhegaystayaal heestaasi ay qaadaysa fanaanadda amina afrika ayaannu ku soo gebagabeynaynaa waa sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan laabtaydanu ku heelane hayinka ku abaad xabiibi wadaahokaankae kadawr hagardaaladiyo wixii halis galinaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.